halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha noofembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashada soomaaliya oo sheegay in ay cabashooyin soo gaareen ayna isku dayayaan inay xal u helaan
cabashooyinku way kala duwanaanayaan marka cabashooyin badan waana soo gaadheen marka cabashooyin waana soo gaadheen oo hadda ilaa dhowr cabasho oo dad ahay wayna soo gaadheen iyagoo inta badan dooduna tahay in sida wax loo maamulay aysan ku qanacsanayn hadda hadda jawaari oo kale lafteedu waa isaga laftiisa ka guud ahaan mar baan khadka telefoonka ku wada xiriiray
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha suudaan oo rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda dalkiisa iyo weliba waxaad maqli doontaan qaar ka mida waddamada carabta oo joojiyay duulimaadyada qaar ka imanaya waddamada afrika waxaa kalooad maqli doontaan kulan weyne ay culimmada australia yeesheen iyo weliba qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in xayiraad uu ku soo rogay dadka ka imanaya ee imanaya maraykanka ee ka soo jeeda sideed dal oo afrikaan ah xayiraadan oo dhaqangelisa isniinta ayaa lagu sababeeyey cabsida laga qabo nooc cusub oo ka mid ah fayraska corona oo loo bixiyey omicron sideedda wadan ee afrikaanka ah ee xayiraadda socdaalka imaanshiyaha maraykanka lagu soo rogay ayaa kala ah koonfur africa botswana zimbabwe namibia lesoto iswatini mozambique iyo weliba dalka malawi madaxweyne jo biden ayaa go-aankan ku dhawaaqay jimcihii shalay kadib markii uu wadatashi la yeeshay la taliyihiisa u qaabilsan arrimaha caafimaadka dor antony foji ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in uu cadowga aasi doono siduu hadalka u dhigay fariintiisan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee uu soo diro tan iyo markii uu gaadhay jiidda hore ee dagaalka isagoo hogaaminaya ciidamada dagaalka kula jira t b lf arrintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada tigreegu ay sheegteen guulo hor leh iyaga oo sheegay inay qabsadeen magaalo caasimada adisababa u jirta kilomitir qaar ka mid a dalalka shisheeye ayaa ugu baaqay dadka ka jooga etoobiya in ay kasoo baxaan telefishinka dowladda ayaa arbacadii shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaruhu uu ku sugan yahay furinta hore ee dagaalka isagoo howlihii shaqadana ku wareejiyey ku-xigeenkiisa waraysi uu shalay siiyey telefishanka ku hadla luqadda oromada ayuu ra-iisul wasaare aabi axmed ku sheegay in uu ku kalsoon yahay inuu ku guuleysan doono ama uu ka adkaan doono ciidamada tigreega ee t b l f sida uu hadalka u dhigay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington iyadoo heer bilow ah ay marayso doorashadii xubnaha golaha shacabka soomaaliya ayaa waxaa durba soo baxaya eedeymo ay beelaha qaar iyo musharaxiinta xildhibaannimadu u jeedinayaan guddiyada heer maamul goboleed ee doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal maxamed xasan maxamed ciro ayaa ugu baaqay in qof walba oo cabasho qaba uu maro nidaamka saxda ah ee uusan warbaahinta uun ka dacwoon falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay guddoomiyaha bal haddii ay cabashooyinku soo gaareen iyo waxa ay ka qabanayaan cabashooyinka
saad ogtahayba doorashada golaha shacabku hadday bilaamatay waxa ay hawsha u dhexaysaana ay qabaa'il hawshuna ay dhex taallo maamul goboleedyo cabashooyinku way kala duwanaanayaan marka cabashooyin badan waana soo gaadheen marka cabashooyin waana soo gaadheen oo hadda ilaa dhowr cabasho oo dad ahay wayna soo gaadheen iyagoo inta badan dooduna tahay in sida wax loo maamulay aysan ku qanacsanayn hadda hadda jawaari oo kale lafteedu waa isaga laftiisa ka guud ahaan mar baan khadka telefoonka ku wada xiriiray inkastoona weli sarag laakiin aan rajeynayo in ay guddiga kulmi doonaan maalmahan ama saacadaha soo socda cabashooyinka marka jira waxay noqonayaan in dhowr qaybood loo kala qaado cabashooyin waa cabashooyin brocesska ay daad ka cabanayaan cabashooyinna waa cabashooyin uun la xiriira wax kala riixasho iyo wax saas ah oo u baahan baadhitaano inta kasii badan laakiin isku soo duub cabashooyin way jiraan tusaale ahaan waxaa jira cabashooyinka ay ka imanayaan ergooyinka oo kale beelaha qaar waxay leeyihiin ergada wax dooratay ergadeeni ma ahayn muxuu yahay adinka doorkiina ku aadan in aada hubisaan doorashooyinkaasi iyo ergooyinku inay yihiin ergooyinkii saxda ahaa mise hoosha waa hawl u taalla guddiyada doorasho ee heer gobol horta guddiyada doorashada ee heer maamul gobol iyo kuwa heer federaalba way iskaabayaan waajibaad ayaana wada saaran laakiin kuwa heer federaal ayaad moodaa waajibaad gaari inuu sii saaran yahay oo ah in iyagu ay leeyihiin kor joogtaynta iyo hubinta waxani inay sidii saxda ahayd yihiin kow kuraasta qabaa'il baa iska leh afar dhibic shan ku yimid kursi walba qabiilkii iska lahaa inay ka timaado shanta xubnood ee xulaysa ergada boqol iyo kowda ah boqol iyo kowdana ay ay ka timaado qabiilkii ama jifadii kursigaa lahayd oo weliba si siman ay u qaybsadaan oo aan la kala gacan bidixayn intaasi waa inta aasaasiyaadka ama mabaadiida guud ee doorashadu ay ku taagan tahay waana inta loogu talagalay guddiyadu inay hubiyaan marka hadda koonfur galbeed oo weli broceskii uu ka socda weli doorasha laakiin aysan ka bilaaban laakiin maalmaha soo socdaa rajeynayno iyo galmudug oo ay doorasho ilaa hadda shan kursi ka dhacday somaliland oo iyana ilaa toban kursi maraysa waxaa noo jooga guddiyo heer federaal ah oo oo waxa hawsha la socday doorkooduna waa kow waa in markastoo guddiga siidku ama guddiga heer maamul goboleed uu odayaasha iyo qorayo iyo guddiga inuu la joogo kuna kor joogto iyo in waxani ay wixii saxda ahay marka horta eedaynta ah dad aan qabiilkii ahayn ayaa ka qayb galay waa eedaymo culus una baahan dee baadhitaano intaa dheer waxay noqonaysaa in liisaskii oo dhan dib loo helo dadka shuruudaha waxaa ka mid ah dadka ergooyinka inuu odayga soo xulaya ergooyinka ama shanta xubnooda soo xulaya ee saddexda oday labada bulshada rayidka ah ergooyinka ay soo xulayaan ay kasoo qaadaan magaciisa oo saddexan sawirkiisa laba sawir oo taysare taariikhdii foomam kalea laga buuxinayaa oo goobtu ku dhashay iyo taariikhda ku dhashay qofka keenay odayga ah ee u saxeexay marka haddii xitaa dib loo baadho oo dee baaritaanku uu loo bahdo waa xogo la wada heli karo qofkaasi qofka uu yahay waayo xitaa contactigiisi waa meesha ku qoran marka horta waxaa intaan la sheegin waa wax la qaban karo oo la hubin karo oo la xaqiijin karo laakiin beelaha qaar iyadoon doorashooyinka dhicin ay ka hadleen waa ay sheegeen waa ay ka cawdeen maxaa hadda baaritaana oo aada ku sameynaysaan kuraasta hadda muranka uu ka taagan yahay ee galmudug iyo koonfur galbeed oo aan weli doorasho ka dhicin waa su-aal muhiima dhibaatada horta jirta falastiin waxay tahay waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u caddayn taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanaya uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisuba uusan ku duwin waxa ugu horreeya waxa weeye haddaad doorashadan aad tahay qof ku lug leh ama qabiilkii ka mid ah ama guddiyadii wax soo xulayay ka mid ah ama dadkii codaynayay ka mid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aada dareento ama wax gacan bidixayna sida ugu horreysa aad ku caban karaysaa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaadhsiiso horta fariintaada sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah khilaafaadkii laftigoodii baa jooga kuwaas haddaad meesha intaad joogta ad gaarso waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan haddii marka aad ku xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadkaa jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xorintooda dhexbaa ay xamar tahay marka qofkii marka wuxuu aadayaa warbaahinta
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya maxamed xasan maxamed ciro oo u waramayey falastiin axmed iimaalkaad kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda dalkaasi isagoo ku tilmaamay heshiiskii uu dhowaan la galay milatariga inuu ahaa fursadda keliya ee lagu badbaadinayo dalkaas heshiiskii ay dhowaan galeen milatariga suudaan iyo ra-iisul wasaarihii rayidka ahaa ee talada laga qaaday cabdalla xamadoog ayaa isbeddel ku sameeyey xaaladda siyaasadeed ee dalka suudaan oo walaac xooggan laga qabay haddaba waa sidee xaaladda nololeed ee dalkaasi sideese dadweynaha reer suudan u arkaan heshiiskan waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdiraxmaan isaaq cusmaan oo ah aqoon-yahan ku nool dalka suudaan xaaladda suudaan ayaa ah mid degan kadib dhowr iyo labaatan beri oo dalka ku jiray rabshado iyo dibadbaxyo joogto ah rabshadahaas iyo dibadbaxyadaas ayaa loogu soo horjeeday afgembigii dalka ka dhacay ee shan iyo labaatankii oktoobar ee bishii hore laakiin xaaladda dalka ayaa ah hadda mid degan oo ay si caadi ah u socdaan howlihii guud ee dalka hadday noqoto isku socodyadii midka gudaha iyo midka dibaddaba si caadi u shaqaynayaan sidoo kale ganacsiyadii waaweynaa dalka guud ahaan waa fura yihiin sidoo kale waxaa dib loo furay waxbarashadii iyo howlihii kale ee dalka marka xaalada deganaantan ayaa imaanaysa kadib markii ay heshiis gaareen ama heshiis ay wada gaareen madaxda ugu sareysa dalka gaar ahaan hogaamiyaasha milatariga iyo ra-isul wasaaraha dalka oo hadda ra-isul wasaarihii hore dalka oo hadda shaqadiisa dib loogu soo celiyey ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog dadweynaha reer suudaan ayaa badankooda ayiday ama soo dhoweeyey heshiiskii ay wada gaareen madaxda ugu sarreysay dalka gaar ahaan madaxda rayidka iyo madaxda milatariga heshiiskan ayaa wuxuu keenay in dalku uu galo xaalad deganaan ah sidoo kale wuxuu keenay in ay dib usoo nolaato kalsoonidii lagu qabay madaxda sare ee dalka sidoo kale heshiiskan ayaa wuxuu keenay in shaqadiisa dib loogu celiyo ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog taasi oo taasi oo keentay in dib ay usoo nolaato kalsoonidii dhuntay ee ka dhexaysay madaxda sare ee dalka gaar ahaan axsaabta siyaasadeed ee dalkan ka jiro arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla ra-iisul wasaare cabdalla xamaduug ayaa ah in uu soo dhiso xukuumad dhexdhexaad ah oo ka kooban khubaro taasi oo dalka ka saari doonta marxaladda kumeelgaadhka islamarkaana diyaarin doonta doorasho sida ku cad qodobadii ay ku heshiiyeen ra-iisul wasaare cabdalla xamaduug oo dhanka rayidka ah iyo jenaraal cabdifataax alburhaan oo dhanka milatariga ah ayaa waxay tilmaamaysaa in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad ka madax bannaan axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirto ama waxa ay ugu yeereen xukuumatul kifaacaad xukuumaddaasoo dalka ka bixiso marxaladdan kumeelgaarka ah ee dalkan u horseeda ama gaarsiiso sanadda labada kun iyo saddex labaatanka doorashooyin hufan oo xur iyo xalaal ah oo horseedo in dadyogo reer suudaan ay ku doortaan ama ay doortaan shaqsigii xukumi lahaa dadka iyo dalka suudaan laakiin khubarada ka faaloota arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya xaaladda siyaasadeed iyo mustaqbalka dalka suudaan iyo loolanka u dhexeeya rayidka iyo milatariga iyada oo dalkaasi ay xaalad dhaqaale xumo ka jirto sida uu faahfaahinayo doctor sacad sheekh xusmaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka waa suudaan xaalkeedu waa iska xaal iminka dhexdhexaad marayo oo iska reermiyey marka aad moodo dad kacsan baa jira faqri xoog laa jira dhibaa tooyin baa jirta haddii beedanka leeya iminka libiya dhalinyaradoodii wax haysatay kuwii yaman laga soo qaaday ee kusoo noqday suudaan iminka libiya ka dagaalamayaan maan maqlay dhowr kun oo iyagii ma dhibaato gaara weeyo faqrigaa laga wada cararayaa laakiin dadka dibadda ka joogaana waa isticmaalayaanoo dee iyagu danahooda ay isticmaalayaan marka waa suuragal dalka gudihiisa inay xamxam ka bilowda iyo iskhilaaf laakiin u malayn maayo mid dowladda ridayo inuu noqon doono su-aasha la isweydiinaya rayidka powerkoodu iyo xidhiidhka gudahooda ka dhexeeya intuu gaadhayaa milatarigani milatari anigu sidaa u orko ka tegaya meesha maaha gacanna way ka haystaan masalan milatariga carbeed kuwa ugu muhiimsan ee jaarka loo milatariga masar qaybo ka mid a ururada bulshada rayidka ee suudaan ayaa ka biyadiidsan heshiiskan iyaga oo kalsooni darro ku qaba milatariga oo ay ku eedeynayaan awood maroorsi siyaasadeed halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington iyadoo dunida ay wada gaadheen cabsida ku aadan nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee lagu arkay south africa iyo dalal kale oo ku hareereysan ayaa waxa ay dalalka carabta qaarkood joojiyeen duulimaadyadii dalalkaasi ka imanayay warkan waxaa qaahiro inooga soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqday joojinta duulimaadyada ka imaanaya dowladaha koonfur afrika namibiya botswana zimbabwe mosambiga iyo dowlado kale oo afrikaan ah warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in si kumeel gaar ah loo hakiyey dadka u dhashay dalalka qaara ee gelaya boqortooyada sacuudi arabiya sababo la xiriira faafidda cudurka covid sagaal iyo toban mas-uuliyiinta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa joojinta dadka ka imaanaya dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda afrika ayaa ku sababaysay ka gadaal markii uu soo ifbaxay nooc cusub oo cudurka coronavirus ah kaasoo si ba-an u faafa waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka sacuudi arabiya sidoo kale warka ka soo baxay xukuumadda riyaad ayaa si adag loogu sheegay dadka aan u dhalan dalalka sacuudi arabiya ee ka imaanaya dalal aan ahayn dalalka kor ku xusan in la gelin doono karantiil muddo shan maalmood ah wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo dadka degan dalkeeda inay u safraan wadamada laga soo sheegay nuuc cusub oo ka mid ah cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban dhanka kale dalal dhowr ah oo ka mid ah ururka jaamacadda carabta ayaa joojiyey duulimaadyada tooska ee ka imaanaya dalalka koonfur afrika namibiya zimbabwe botswana mosambiga iyo dalal kale oo afrikada koonfureed ah ilaa iyo sagaal iyo labaatanka nofembar dowladaha imaaraadka carabta iyo baxrayn ayaa ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah dalalkooda ay uga joojiyeen dadka ka imaanaya dalka koonfur afrika iyo shan dal oo jaarla ah waddankaasi sababo la xidhiidha walaaca la xidhiidha nuuca cusub ee covid sagaal iyo toban waa sida ay baahiyeen warbaahinta dalalka imaaraadka iyo baxrayn sidoo kale dowladda morocco ayaa ka mid ah dowladaha carabta ee joojiyey duulimaadyada ka imaanaya wadamada afrikada koonfureed sababo la xiriira covid sagaal iyo toban kadib markii dalka koonfur afrika laga helay nooc cusub oo ka mid ah cudurkani waa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xili dalal dhowr ah oo dunida ka mid ah ay joojiyeen duulimaadyada tooska ee ka imaanaya koonfur afrika iyo dalalka jaarka la ah sababo la xiriira cabsi laga qabo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban ururka caafimaadka adduunka ayaa shir deg deg ah ka yeeshay maalintii jimcaha sidii loo wajahi lahaa xiisadda cusub ee kasoo ifbaxday nooca cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban hay-adda w h o ayaa ka digtay in dowladaha ay ku degdegaan soo saaridda xayiraado dhanka safarka ah inta xeeldheerayaasha caafimaadka ay ka soo saarayaan xogta rasmiga ah ee la xiriirta khatarta nuuca cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban xuseen saxnuuni v o a qaahira
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington culimada soomaalida ee degan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa shir u qabtay qeybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaaladaasi iyagoo ka arrinsanayay sidii carruurta ku dhalatay amaba ku kortay waddanka australia ay ugu noolaan lahaayeen waddankaasi islamarkaana ay u ilaashan karaan diintooda iyo dhaqankooda haddaba culimadii shirkaasi qabatay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo waraysi siiyey v o e da wuxuuna ugu horreyn uu wariyaha v o e da ibraahim cumar baafur uu weydiiyey shirkan sababaha ugu weynaa ee loo qabtay
baafur waad mahadsan tahay adigiyo bahdaaduba shirka wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa conference ama dood wadaag aan ugu talagalnay in jaaliyaddu ay maaragtay bal waxyaalaha dhibaatada haysata iyo isla wadaagto in iyagoo waddankan degan haddana ay dhaqankoodii iyo islaamnimadoodii ay haystaan marka annagaa qabanqaabinay ka culimo ahaan waxaan ugu talagalnay in ay bulshada qaybaheeda kala duwan ay kasoo wada qayb galaan dhalinyarada gabdhiyo wiilalba islaamaha waaweyn ama haweenka culimada marka dad adigu aan yarayn baan meesha isugu geynay marka saasuu ku saabsanaa ciwaankan aad u bixiseen oo ah in halkanna lagu noolaado dhalinyarada iyo awlaadda halkan ku dhalatayba islamarkaana la ilaalsado dhaqanka iyo diinta maxay dadku ka fahmeen arrintaasi marka maxaa culeysoo aad dareenteen
dadku aad bay usoo dhoweeyeen horta dadkii meesha isugu yimid sababta waxay dhaheen maanaan arag hadda ka hor waan arnay bay dhaheen shirar oo siyaasad iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda iyo la isugu yimaado laakiin weli arrintan oo kale ma aanaan arag bay dadka qaarkood kaga shanqariyeen waxyaalahan ugu kallifay in aan mawduuca soo bandhigno waxaa ka mid ahaa dhalinyaradii soomaalida meeshan ku dhalatay ama ku kortay oo runtii aan aragnay in ay dhaqankii iyo culturekii ay lahaayeen ee waddankoodii diintii ay sii yaraanayso amase qaarkood ba iskaga tageen culayskaas aan dareenay iyo waxyaala badan anaga laftano aan aragnay aan ugu talagalnay bal inuu hordhac u noqdo iyo in baldawo ahaan loo raadiyo dhallinyaradaas soo koraysa meeshan ku dhalatay la rabo inay noqdaan jiilka soo socda ee ummadda hogaaminaya inaan kala wadaagno wixii ay tabanayaan marka iyaguna qayb bay ka ahaayeen waxyaalahay soo bandhigeen bayna ka mid tahay ay nagu beeriyeen waalidiinta marka iyagu ma weydiiseen siday uga warqabaan xiriirka ay dhallinyaradu ama caruurtoodu ay la leeyihiin waayo waxaan la soconnaa dhallinyaradaas in halkan ay ku dhasheen kuwa aad hadda tilmaamaysa dabcan waalidiintoodana waa ay joogaan marka dhankaas maxaa idinkaga baxay waalidiintu markay doorkooda qaadanayeen wuxuu uun isaga badnaa calaacal calaacal oo soomaalidu say u badan tahayba markii dhibaata timaado qoloba qolay saari haweenku raggay saari raggu haweenku saari ragga laftoodu culimaday saari culimaduna dib bay isaga celin marka iska calaacal guud uun oo ah maxaan ku dhahay inay dhalinyartii faraha ka baxeen inaan maaragtay mashaakil badan haysto inaan u baahannahay in meelaha ay communitiyadu isugu yimaadaan santarada aan leenahay iyo waxyaalaha la midka in wax loogu qabto waayahay shirkan waa kii ugu horreeyey saa sheegtay oo dadkii ka qayb galeen ay aad u soo dhoweeyeen markii uu dhammaaday maxaa marka isla qaadateen oo natiijaha ka soo baxay shirka waxaan isla qaadannay in aanan annagii ugu yeedhnay meesha aan dib isugu noqonno waxaana aan u bedelno camal amase maxaan ku dhahay shaqo practicala oo la taaban karo in hadda kadibna shirarka noocan oo kalea la badiyo wuxuuna una noqonin hadalladii meesha laga sheegay waxaa ka mid ahaa culimada qaarkood soo jeediyeen in ruuxu mar hadduu hadlo ounan ficil raacinin kaanama asaga wax qabanoo karu lamiya haya ruux wala buu hadli karaa marka in waxaan kada loo bedelo camal ama wax la taaban karo in loo bedelo oo ay noqoto bilow wanaagsan waxyaalahan isla qaadanimay ka mid tahay waxyaalahan isla qaadanay waxaa ka mid ah in la xoojiyo guryaha dhaqanka uu ka mid yahay uu horgal u yahay af soomaaligu maxaa yeelay luqadii soomaaligu way luntay mar hadday luntana waxaa lumaya oo raacaya diintii waxaa raacaya identitiga amase hawiyaddii ruuxu u lahaa iyo meesha uu kasoo jeeday ayaa lumaysa marka si taasu ayna meesha uga bixin in la xoojiyo iskuullada oo kale meelaha dugsiyada qur-aanka oo kale in af soomaaliga lagu dhigo in dhalinyarta soomaali lagula hadlo waxyaalaha aan isla qaadanin ay ka mid tahay la xoojiyo taana waalidka waan waan ku boorinay
kaasi waxauu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo magaalada melbourne dalka australia ugu warramayay wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku dhownahay haddii aan idiin mudho qodobada wararka caalamka saaka u daroon ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in cadowga uu aasi doono sida uu hadalka u dhigay fariintan ayaa ahayd tii ugu horreysay uu soo diro tan iyo markii uu gaadhay jiidda hore ee dagaalka isagoo hogaaminaya ciidamada dagaalka kula jira t b lf telefishanka dowladda ayaa sheegay hore arbacadii u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku sugan yahay furinta hore ee dagaalka waraysi oo shalay siiyey telefishanka ku hadla luqadda oromada ayuu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku sheegay in uu ku kalsoon yahay in uu ka guuleysan doono ciidamada tigreega ee t b lf sidau hadalka u dhigay madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa isaguna ku dhawaaqay in uu xayraad ku soo rogay dadka imanaya maraykanka ee kasoo jeeda sideed dal oo afrikaan ah xayraadan oo dhaqan gelisa isniinta ayaa lagu sababeeyey cabsida laga qabo nooc cusub oo ka mid ah fayruska corona oo loo bixiyey omicron sideedda wadani afrikaanka ee xayraadda socdaalka imaanshaha maraykanka lagu soo rogayay ayaa kale ah koonfurta africa botswana zimbabwe namibia lisoto swatini iyo mozambique iyo weliba dalka malawi madaxweyne biden ayaa go-aankan ku dhawaaqay jimcihii shalay kadib markii wadatashi la sameeyey la taliyiisa u qaabilsan arrimaha caafimaadka doctor antony fauci haatana dhegeystayaal aynu ku wadansanno codka cabdi tahliil heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan